My body was burning just watching her work out. VOA won the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado waana labada bisha februari sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimona waxaa ka mida wiil dhallinyaro ah oo muqdisho kusoo bandhigay buug dhiirigelinaya ganacsiga sidaad ciwaanka ka aragta buugga waxaa la yidhaahdaa hagaha ganacsiga marka waa jaranjaradii ganacsiga hagi laheed waa wuxuu tusinayaa tallaabo tallaabo qof kasta oo raba inuu ganacsi abuuro ayuu wuxuu tusinayaa tallaabooyinka uu qaadi lahay waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro ka baxday dugsiga sare ee boosaaso oo helay deeq waxbarasho oo dibadda ah kaalimihii sugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
koox xildhibaan ah oo ka mid ah aqalka sanadka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isniintii kulana weji furan islamarkaana muhiim ah la yeeshay madaxweynaha maraykanka jo biden iyagoo kala shirayay wareegga labaad ee kaalmada dhaqaale ee xilligan lagu jiro xanuunka xilli xubnaha baarlamaanka ee dimuqraadigu ay u dhaqaaqeen inay riixaana kaalmada haddii ay kula socdaan jamhuuriga iyo weliba haddii kaleba senatar susan collins oo ah xildhibaan jamhuuriya lagana soo doorto gobolka maine ayaa xalay tolay isniintii warfidyaenada u sheegtay inay kulankoodii ay la yeesheen baiden uu ahaa mid si wanaagsan afkaar laysku weydaarsaday hase yeeshee waxay sheegtay in labada dhinacaanay heshiis wadajira ka gaadhin kaalmada collins oo ay la socdeen sagaal kaloo senatar oo jamhuuriya ayaa aqalka caada kulana laba saacadood socday islamarkaana intii la filaya ka dheeraaday kula yeeshay madaxweyne biden iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka kamala harris biden iyo sharci dejinta ayaa ku kala durugsan xaddiga lacagta ee lagu bixin doono heshiiska kaalmada iyadoo biden oo ah madaxweyne dimuqraadi ah uu soo jeediyey xidhmo dhan hal trilyan iyo sagaal boqol oo bilyan oo dollar halkaa sharci dejinta jamhuuriguna ay ka soo jeediyeen heshiis gaadhaya lix boqol iyo siddeed iyo toban bilyan oo dollar saacada kadmarkii milatariga manyamar ay ku dhawaaqeen xaaladda deg dega ah isniintii ayaa weli ay kooban tahay faahfaahinta laga helayo sida ay wax u socdaan iyo weliba sababta guud ahaan halkaasi ayaa isgaadhsiintu xidhan tahay iyadoo xayiraadaha iyo weliba bandooga la soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka covid nnteenna ay adkeeyeen in muwaadiniinta dalkaasi ay xog helaan wakhti horeo isniintii ah ayaa khudbada laga baahiyey telefishinka ay militarigu leeyihiin lagu sheegay inay dhacday istabamarin baahsan oo codbixinta lagu sameeyey doorashooyinkii guuda dimuqraadiga ahaa taasi oo ka hor imanaysa xaqiijinta xasilooni dimuqraadi ah qaybta v o a ee burma ayaa la hadashay qaar ka mida sharci dejinta iyo weli muwaadiniinta kale xilli ay xaaladani jirto sidoo kale xukuumadda cusub ee milatariga ayaa la weydiiyey inay ka hadlaan dhinacooga marka laga yimaado warkooda rasmiga hase yeeshee kama aanay jawaabeynee sababtoo ah maqnaashiyaha isgaadhsiinta
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunidana la socodsiinaya aan ku bilownay dhallinyaro badan oo ku nool magaalada muqdisho ayaa sanadihii dhowaa ku dhiiraday ganacsiyo ay iyagu soo hal abuureen qaarkood ayaa markiiba suuqa ka baxay duruufo kala duwan oo lasoo gudboonaaday darteed muumin macalin maxamuud waa qoraal dhallinyaro ah dhowaan ayuu soo saaray buug uu ku dhiirigelinayo ganacsiyada yaryar warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle soomaaliya xilligan waxay ka soo kabanaysaa daruufihii adkaa ee dalka soo maray gaar ahaana dagaaladii sukeeye waxaa jiray maalgashi xooggan ay sameeyeen dadka soomaaliyeed qaarkood ayaase si sahlan suuqa kaga baxa waxaana jira daruufo badan oo isbirisa marka loo eego sababaha keena inaysan suuqa shaqadaysan ku nagaanin muumin macalin maxamuud wuxuu ka mid yahay qorayaasha soomaaliyeed wuxuuna dhowaan qoray buug oo ciwaan kaga dhigay hagaha ganacsiga waxaan weydiiyey bal ujeeddada ugu weyn ee buuggan iyo sababta loo doortay ciwaankan sidaad ciwaanka ka aragtaba buugga waxaa la yidhaahdaa hagaha ganacsiga ee, wuxuu ka hadlayaa guri markii la dhisayo waxaa loo sameeyaa jaranjaro guri dabaqa markii la rabo in la sameeyo Ee, marka waa jaranjaradii een, ganacsiga hagi laheed waa waa wadadii loo mari lahaay een, in ganacsiga soomaaliyeed guulaysto Een, wuxuu tusinayaa tallaabo tallaabo qof kasta oo raba inuu ganacsi abuuro ayuu wuxuu tusinayaa tallaabooyinka uu qaadi lahaay laga soo bilaabo inuu meel ebera wax ka soo bilaabo ilaa uu ka guulaysto ayuu tallaabo tallaabo u tusinayaa
marka laga hadlayo soomaaliya maalgashi badan ay sameeyeen dad soomaaliyeed gaar ahaana dhallinyaro leh aragti hal abuur ayaan suuqa ku nagaan oo si dhaqsaa kaga baxo haddaba maxaa keena arrintaasi Een, in la suuqa si sahla looga baxo waxaa keena qofku marka hore uu businesska gelayo uma fiiriyo een, cilmi baaris ka horeysa ma jirto wuxuu samaynayaa ee, soomaalida waxa la yidhaahdo ganacsi isku dayashay sameeyaan waxa la yidhaahdo qofaa meel wax ka furanaya mid kalea meesha ku dhegan ka furanaya wax cilmiya iyo wax cilmi baaris ka horeysa oo lo- la fiirinaya ma jirto waxyaabaha keena inay khasaaraanayna ka mid tahay ganacsiyada soomaaliyeed markaad ganacsi furayso waxaa u baahan tahay kow horta inaad soo ogaato een, ganacsi nuucee ahan rabaa inaan galo intee ku habboon oon rabaa inaan business intee ku habboon inaan businesskaas ka furo yaa businesskan aan u furaya yay tahay cidda inay inay product iyo serviceka aan rabo inaan bixiyo yaa waaye cidda qaadanayso horey ma uga jireen businesyadan oo kale suuqa ma ugu jireen dadku eh, fikir nuuce ahay ka haystaan ganacsigan adiga maxaad uga duwanaanaysaa kuwa meesha hore ugu yaalay oo businesyada hore ugu jiray maxaad uga duwanaanaysaa dhaqaale intee la egay u baahan tahay waxaasoo dhan dadka soomaaliya ma fiirinayaan Een, waxay fiirinayaan irid bannaan iridiyay furayaan ee, lacagay soo qaadayaan way gelinayaan uma fiirinayaan marka ee, goobtii ku habbooneed ma tahay productigii ku habboonay ma yahay dhaqa- wax soo saarkii ku habboonay ma yahay dhaqaalihii ku habboonay ma la geliyey shaqaalihii ku habboonay ma ka shaqaynayaan even markaad business abuurayso waa inaad kow horta isweydiido cilmi baaris markaad samaynayso aad ku darto adiga waxaan ehel ma u taha aad rabto inaad gasho xilligan waxaa yar u adkaysiga suuqa waana sababta keenta in dadku si dhaqsa ay kaga baxaan ee, waxaa la isweydiiyaa in maalgashaduhu uu rabo in si durba uu faa'iido ku helo hadduu taa waayana uu suuqa si sahlan kaga baxo marka sidee loogu adkaysan karaa in in suuqa lagu sii nigaan Ee, cabdulqaadir waa mahadsan tahay marka waxaa la yidhahdaa businesska markaad ka hadlayso aan ka hadlayno een, wa- hadd- haddaad rabto inaad guulaysato waa inaad dul u leedahay ama dulqaad aad u leedahay inaad xataa dhulka jiifan karto ood u- saacado badan aad u sabri karto inaad businesskan gelido ood wakhtigaada dhan u hurto ilaa uu ka guulaysto waxyaabaha ee, burbur ganacsiyadeenna burburinaya waxaa ka mid a dadka soomaaliyeed een, wakhti badan ma ku bixiyaan khasaare yar hadday arkaan waxay samaynayaan si dhaqsahay suuqa uga baxayaan wuxuu u baahan yahay inaad dul u yeelato marka hore cilmi baaris wax ku fadhiya samee intaa kadibna waxaad abuurtay waq- calashan ku sabar oo wakhti badan geli
haddaba fariinta ugu weyn ee muumin macalin maxamuud uu diraya dhallinyarada leh hal abuurka ganacsi ee ku soo bira suuqyada shaqada ama hal abuurka ganacsi maxay noqon kartaa Een, waxyaabaha aan kula talinayo shacabka soomaaliyeed waxay tahay horta buuggan la yidhaahdo hagaha ganacsiga oo tallaabo tallaabo u tusinaya ee, businesska sidii ay u- ay ay ugu guulaysan lahaayeen inay ka faa'iidaystaan buuggan markii een, daabacaddii labaad oo hadda aan rajeynayna inaan soo saarno ee, bulshada soomaaliyeed ay ka faa'iidaysato casharna ay u noqoto qof kastoo wax abuuraayan ayuusan wax u abuurin een, inuu een, haddiiba inta suuq galo uu haddiiba wax ka helo yuusan ku tashanin suuqa markaad gelayso marka hore dadka ehelka waa weydii ee, buwaagta cilmi baarista ah oo ku saabsan ganacsigoo laga qoray ka faa'iidayso waxaada wax cilmi ku fadhiya ha noqdeen intaa markaad samaydo kadibna waxaa la rabaa inaad iska hagaajido maamulkaadii waxaadii aad qorshe u samaysato waxyaabahaasoo dhanna lagaga baahan yahay soo kabashadii ammaanka muqdisho kadib waxaa jira maalgelin badan ay sameeyeen dhallinyaro iyo ganacsato soomaaliyeed balse qaarkood ayaa suuqa si sahlan kaga baxay waxaana xilligan buugaagta laga qora ganacsiga oo ka mid yahaa buugga hagaha ganacsiga oo caawin doonaan dhallinyaradu markay timaado inay maalgashi sameeyaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho markana dhinacii heesaha heesta qalanjo iyo codka xasan aadan samata
dhalinyaro ka baxday qaar ka mida dugsiyada sare ee magaalada boosaaso waanu baxay dalka turka kaasoo ay ka heleen waxbarasho qayb ahaan ay ku dhiganayaan lacag la'aan waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrinta ka waraystay maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah xarunta ardaydan ka saacidda waxbarashada dibadda marka ardaydan hadda aan dirnay oo tiradooda ay gaarayaan ilaa kuntumeeyo waxa ay waxbarasho ka heleen dalka turkiga jaamacadaha dowliga ama dowladdu ay leedahay marka waxaan ka shaqaynay in jaamacadahaas ay tixgelin gaara siiyaan ardayda ajaaniibta ay ka qaadaan imtixaanada caalamiga ah ardadaas oo daneynaysa in wax ka bartaan dalka turkiga marka inaan kaalintaas qaadano runtii waa kuna dhiirigelino ardada soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan barnaamijyada iyo fursadaha caalamiga ayaa hadafku u daarnaa hadda kontonkan arday waxa ay baran doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee aqoonta ama waxbarashada sare gaar ahaan jaamacadda waxa ay baran doonaan doalimo sayniska iyo artiska qaybihiisa kala duwan waxa wax ku baran doonaan waa wax u dhigma minxo ama maxaa la lahaa deeq waxbarasho oo kala baran macnaha fuul ma aha uma dhammaystirna laakiin qiimo aada u jaban ayay wax ku baranayaan marka waxaan xoogga saarnay in ardayga isagoo jooga deegaankiisii tusaale ahaan boosaas oo kale magaalka cayiman garawe ama buuhoodle magaalooyinka dhammaan ay ka kala yimaadeen ayagoo meesheeda jooga inaanu maxaa lalahaa u soo saarno aqbalaadii ama admishinkii jaamacadda dalka turkiga marka qofka uu soo gudbisado shahaadooyinkiisa iyo dukumentiyadiisa la xiriira waxbarashada imtixaan jaamacadahaas ay qaadaan oo yahda yoos oo caalami ah oo laga qaado ardayda ajaaniibta ee danaynaysa waxbarashada dalka turkiga imtixaanka marka ay dhammeeyaan kadib baa jaamacaddii ay soo siisaa aqbalaad aqbalaadaasaan u soo saarnaa marka ardadaan runtii waxay ka faa'iidaysteen fursaddaas sidee dhallinyaradan kusoo xusheen marka oo ardadaa ardadaan qaadnay oo hadda dibadda aan qaadnay xarunta adeega bulsho waxa ay ka faa'iidaysteen barnaamij furan weeyaan oo ardayga marka hore shahaadadiisu keensaan dugsiga sare kadib imtixaankaas yooska uu gelayaa kadib jaamacadda ayaa waxay isu saaraysaa maxaa la lahaa aqbalaad in ardayga marka ay qiimayso imtixaankiisa iyo shahaadadiisa wixiisa kadib ba waxa weeyaan ardaygaas hawshiisa loo gelayaa basaboorkii iyo maaragtay maxaa la lahaa oo loo geenaya safaaradda oo fiisadii intaas dhamaantiisa loo dhamaystiraya kadib haddana waxaan isu sii howlnaa annaga inaan fiisadii u keenno diyaaraddii aan saarno xagga marka uu tagan aan kusoo dhaweyno jaamacaddiisii aan geyno ka caawino maxaa la deegaankii welibana kasii caawino dalka deganaashihiisana wuxuu u baahan yahay broses waxaasoo dhan baa marka aanu kasii caawinaa ardayga kharashka ku baxaya jaamacadda asagaa la baxaya iyo deegaankiisa laakiin waa un kharash ka sahlan arday si caadi ah inta u dalbaday jaamacad dabadeed u aaday waxay u dhigantaa arday helay deeq waxbarasho oo kale macnaha buu ku dhawaanaysaa ma aha deeq waxbarasho fula laakiin kalabar oo kale ku dhawaanaysa oo dalka inta wax looga barto haddaysan ka yarayn waa ay u dhigantaa jaamacada dalka wax wax looga barto marka ardada aan qaadnay waa dusi sare imtixaan ba galeen waa tartankaa furan weeyaan ma aha si gaaran aan usu xulnay waaya maxamed soo kama wacan ahaateen haddii dhallinyaradaasi maadaama dugsiyada sare ee puntland ay dhammeeyeen oo soo gaareen heer leefal ee jaamacadeed inaad jaamacadihii wadanka u qeybisaan maxaad uga doorbida inaad dibadda jaamacad u aadaan dhallinyaradan waxaan ku sii darayaa fursadaha dhulka turkiga ee ka bannaan waxaa ka mid ah waxbarasho fuul ah oo deeq waxbarasho fuul ah qofka heli karo taa lafteeda xataa waa uga faa'iideynaa ardayda waxaa kaloo dhiirigelinaa in dalka gudihiisa jaamacadaha ardadu ay bartaan marka waxaan ku dhiirigelinaa ardada inay helaan ama ay ka faa'idaystaan waxbarashada dalka taalo waana ku dhiirigelinaa runtii dalka hadda dadka hadda aan qaadnayna marka loo eego dugsiya sare imtixaanka hadda ugu dambeeyey dadka qalin jibiya waa dhowr kun oo arday wey dugsiya sare marka haddii aan ka hadlano waan arday gaaraysa boqol ka yar macnaha kontomeeyo arday oo aanu qaadnay dalka dibadiisaan aan geynay yacni waa waxaa la dhihi karaa boqolli ahaan ama nisbada waa dad yar weeyaan marka ma aha wax mashruuca dadka ku dhiirigelin dalka dibadiisa ay aadaan oo ay waxbarasho u aadaan anaa waxaan kaloo aadana aan aad usii xoojinaynaa dalka dibadiisa waxaa loo aadaya ha noqdaa wax uniik ah waxaan dalka laga heli karin oo aqoon dalka aan oolin laakiin dibadda laga heli karo sida aqoonta sayniska oo kale waxyaabahaas marka ardaada ugu badan hadda baxay oo kale culumta beeraha oo kale oo laakiin specialized ama maxaan lahaa takhasusad gaara bay xataa qaarkood ay heleen oo ay ka faa'iidaysteen injineering oo kale takhasusad gaara sii heleen marka waxyaabahaas weeyaan waxyaabaha aan dadka ku dhiirigelin ma aha inaan ardada dhan ku dhiirigelin dalka dibadiisa ay aadaan mana awoodanta dabcan dalka dhaqaalihiisa iyo dadka si waxu haystaan waa laga warqaba waa sidaas hadhow jaamacadahooda markay soo dhammaystaan sanado badan kadib ay dalka dib kusoo laabtaan midee qorshaysantahay dhallinyaradaasi inaad u abuurtaan xirfado shaqo oo ay ka mid yihiin in aqoontii ay soo barteen ay ku shaqaystaan mise waxay la mid ahaanayaan dhallinyarada sanad walba jaamacadaha dhammeeya kadibna magaaladooda iska dhex mara oo shaqala-aanta ka cabanaya walaa su-aasha aada u soo laalaabatayo kuwa dalka gudihiisa jooga xataa markay dhameeyaan iyaga lafta waxay usii baahan yihiin in lasii tabantaabiyo oo fursado loo abuuro marka cidda keliya fursad abuuri kartaa maanta ee dalka waxa weeyaan waa dowladda kow ah ganacsatada dadka wax haysta inay aaminaan dadkooda waxbartay oo waa muwaadiniinta ay fursada u abuuraan marka waa qadiyad runtii guud weeyaan annagu xarun ahaan keligeen isma dhihi karno waad abuuri kartaan laakiin midda keliya muhiimadda ay tahay waxa weeye ardada hadda annagu aqaana haga keenay jaamacaddooda aad baan ula soconnaa insha allahu tacala waxaan rajeynaa in sanad walbaba xataa aanu la soconno waalidka gudaha joogay iyo kuwii dibadda joogayba intaba aan la wadaagno xoogahooda ka warqabno meelahooda ku booqanno haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku horeyne kooxda liverpool ee kubadda cagta oo difaacanaysa horyaalka premier leaga ayaa qaaday tallaabo ay hal mar kula soo wareegeen laba xidig oo daafaca ka ciyaara maalinta u dambeysay ee suuqa kala iibsiga ee bisha januari liverpool oo xil ciyaareedkan la daalaadhacaysa dhibaatada daafaca ka haysata kadib markii ay dhaawacmeen xidigo ay ka mid yihiin vanday gomes iyo matib oo lagu daray fabinho oo qadka dhexe ka ciyaari jiray kaas oo daafaca xaalada deg deg ah ay u adeegsanayeen ayaa tallaabadan qaaday waxaana ay kala soo wareegeen laba daafac kooxaha kale ah briton nort iyo shalka zerofor liverpool ayaa bin davis kala soo wareegtay kooxda breton nort ee heerka hoose jirkan ayaana qeyb ka noqon doona dooqa koowaad ee tababara georgian clob oo u baahan dhiigjoojin dhinaca daafaca ah sidoo kale kooxda liverpool ayaa qaab amaaha kula soo wareegtay ozan kabak oo kasoo tegay kooxda shalka zerofor kaas oo lasii joogi doona liverpool inta ka dhiman xilli ciyaareedka tababare georgian clob oo ayadii dhowaa ka warwareegayay haddii uu daafac kala soo wareegayo suuqa kala iibsiga ee bisha january ayaana hal mar kaga naxsaday saxaafadda tallaabadii uu qaaday maalmihii u dambeeyey ee suuqa kala iibsiga liverpool ayaa tan iyo inta ay ka dhaawacmeen daafacyadooda waxaa ku adkaatay xaaladda iyagoo hadda kaalinta saddexaad ka galay horyaalka premier leaga oo ay hogaaminayeen markii ay dhaawacmayeen xidigahoodii daafaca uga ciyaarayay dhinaca kale ciyaaryahan jese lingar oo u ciyaari jiray kooxda manchester united ayaa soo gabagabeeyey waayihiisii ciyaareed ee kooxdaasi kadib markii uu si rasmi ah ugu biiray kooxda westham united lingar oo sideedlabaatan sano jir ah ayaa kasoo baxay kuliyadda ciyaaraha ee kooxda manchester united laakiin waxa uu ku fashilmay inuu helo kalsoonida tababare oliganar solsha kaas oo ka doorbiday xidigo kale oo kooxdaasi u ciyaara sano jirka u dhashay dalka ingiriiska ayay waayo cusub uga bilaabanayaan magaalada london iyo kooxdiisa cusub ee westham united oo sheegtay inay aada ugu faraxsan yihiin lasoo wareegidiisa dhinaca kale kulamo ka tirsan horyaalka kubadda koleyga ee dalkan maraykanka ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee l elekaris ay boqol iyo toddoba dhibcood uga badiyeen kooxda hawkis oo la timid sagaaliyo sagaashan dhibcood harnatis waxa ay boqol sagaaliyo labaatan dhibcood uga badiyeen kooxda hiid oo la timid boqol iyo koob iyo labaatan dhibcood milowaki waxa ay boqol afar iyo soddon dhibcood uga badiyeen kooxda portland oo la timid boqol iyo lix dhibcood cleveland cavillarisna waxa ay boqol dhibcood ku garaaceen kooxda timber wolvis oo la timid siddeed iyo sagaashan dhibcood houston rocketis waxa ay boqol lix iyo soddon dhibcood ku garaaceen kooxda oklahama oo la timid boqol iyo lix dhibcood shikaagana waxa ay boqol iyo toban dhibic ku garaacday kooxda nikis oo la timid boqol iyo laba dhibcood kulamo kale oo ka tirsan horyaalka n b a-da ayaa caawa la cayaarayaa kooxda toronto ayaa ku aadan magic calibaris iyo natis ayaa caawa is arkaya galizaris waxa ay la ciyaari doontaa bizaris portland iyo wizardis ayaa isku aadan kooxdii weyneed ee golden state warriorsna waxa ay caawa wajahaysaa wiilasha boston saltikis oo qaab ciyaareed cajiib ah sanadkan ku jira golden state oo xaalad adag ku jirta ayaa waxa ay wadataa oo keliya stephen kerry kadib markii uu ka dhaawacmay clay thomson islamarkaana uu ka tegay xidigoodii hore ee kevin duran golden state warriors oo waayadii dambe wacdaro dhigaya ayaana hadda qaadanaya mid ka mida waayahoodii ugu adkaa ee soo mara wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha dabacsan waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka maxamed kaadheere iyo sacdiya siman jalsaday jacay ku yeel taa oo dhaxyiqiday madhexgalay wanahaoo mala dhuubtayawga mala dhuubtayawga yalsaday jacayl ku yeel taa oo dhaniiriday madhexgalay wanahaoo mala dhuubtayawga mala dhuubtayawga
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta way halkan si wada jira idi kala socodsiinayaan falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacadda mid lamid a isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo